halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban iyo efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo ee saacadda geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waa maalin khamiis ah labada bisha bar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo tahriib ku galay dalka indoneesiya kadibna ka hirgeliyey ganacsiyo guulaystay fikirkii igu jirna soo tahriibo aan aado waddanka austraaliya fikirka duwan baa maaragta igu dhashay marka maaragta xaaladda iyo waaqicigii magaalada aan arkay inaysan maaragta waddankii loo gudbi karin markaas familka maaragta ii sheeg adiga soo laabashadaydii waxyaalo badan iyo siqabsi markaa dhacay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan urur dhallinyaro ah oo iskuul ay wax ku bartaan dhallinyarada ka furay deegaanka sherbi ee gobolka bari ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo afar ruux ayaa arbacadii lagu dilay darsano kalena waa lagu afduubtay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kadib markii koox lagu tuhmayo inay yihiin maleeshiyada islaamiyiinta ay weerar gaadma ah ku qaadeen kolonyo gawaari ah sida ay sheegtay dowladda wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi ayaa barteeda twitter-ka ku daabacday in ciidanka kongo ay soo furteen in ka badan konton ruux oo ka mid ahaa dadkii lagu afduubtay gobolka ituri waxaa socda howlgal lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo lahaystayaasha ku haray gacanta kooxda a d f ee fallaagada wasaaradda ma aysan sheegin inta ruux ee weli afduubka loo haysto laakiin sharci dejiye gobolka ah ayaa sheegay in ku dhowaad siddeetan qof la rumaysan yahay in la la-yahay kadib weerarkii lagu qaaday kolonyo boqol gaari ku dhow oo ay galbinayeen ciidamada kuwaasoo loo galay jidka intaa u dhexaysa magaalooyinka beni iyo batombo weerarada ay qaadaan kooxaha hubaysan ee ka howlgala bariga kongo ee xuduudaha ruwanda iyo uganda ayaa sii kordhayay muddooyinkan iyadoo ciidamadana ay la tacaalayaan kooxda taalibaan ayaa ku dhawaaqday inay hareereysay gobolka keliya ee kasoo horjeeda xukunkooda sida uu sheegay hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda arbacadii isagoo ugu baaqay fallaagada inay wadahadal la galaan taalibaan tan iyo qabsashadii kaabuul bishii agost shan iyo tobankeedii gobolka buuraleyda ee banshiir ayaa ahaa gobolka keliya ee kasoo horjeeday taalibaan inkastoo uu sidoo kale dagaal ka dhacay gobolka baklan ee dariska la ah oo u dhexeeyey taalibaan iyo maleeshiyada deegaanka ciidan uu hogaaminayay axmed mascuud oo uu dhalay hogaamiyihii hore ee caanka ahaa ee la dagaalamay taalibaan axmed shaah mascuud iyo dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyaadka dooxada banshiir iyo sidoo kale haraadiga ciidanka afghanistan ayaa la dagaalamay taalibaan khudbad la duubay oo uu kula hadlay dadka reer afghanistan ee gobolka banshiir ayaa hogaamiyaha sare ee taalibaan axmed axmed muntaqi ugu baaqay in kooxda ka soo horjeeda ay hubka dhigaan dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaa aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhalinyaro badan oo soomaali ah oo qaab tahriib ah ku galay dalka indoneesiya ayaa maanta ka mid a ganacsatada waaweyn ee dalkaasi waxaa dhalinyaradaasi ka mid a maxamed salaad maxamed oo markii hore doonayey inay indoneesiya uga sii gudbaan australia laakiin markii dambe markii australia ay mamnuucday kii inay qaabisho dadka ka imaanaya indoneesiya wuxuu bilaabay ganacsi hadda guulaystay maxamed ayaa uga waramay waayihiisa wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibrahim cumar baafo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ibraahim oo adig iyo baxda v o a waa idin salaamayaa magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed salaad maxamed waxaana joogaa dalka andanuusiya gaar ahaan caasimadda jakarta waxaana imaaday tweny thirteen bishii augosta waayahay labada kun saddex iyo tobankii runtii soomaalidii timid indonesiya taariikh weyn bay u leedahay ay ku xasuustaan waayo waa markii waddanka australia xuduudaheedu ay ka xiratay indonesiya islamarkaana ay sheegtay qof indonesiya ka imaada inuusan dalkeeda soo geli doonin dhalinyaro badan oo xilligaasi doonaysay inay australia usoo gudbaan bal xaaladaasi ka warran marka hore waa sax ibraahim no usaha la socotid way jirtaa arrinta wixii ka bilowdo tweny thirteen ama labada kun saddex tobankii bishii sagaalaad wixii ka dambeeyey wax dhinacaas horta uu soo gudbay dhinaca australia horta ma jirto dowladdii indonesia iyo dowladdii australia ayagaa heshiis maaragta wada galay kadibna qaxootiga waxaa loo qoondeeyey in maaragta ii sheegaday u n c r ka maaragta caawimaad ay siiso oo meel ay dejiso oo aysan jirin wax tahriib lalaha aysan jirin waayahay tahriibkii markii u istaagay marka australia ay diiday dhalinyaradii saddex qayb bay noqdeen sidaynu maqalnay qaar shaqaystay oo dhinaca ganacsiga u wareegay qaar qaxootigaasi galay oo amerika iyo waddamo kale si sharciyaha loogu qaaday iyo kuwo iska laabtay adigu marka waxaad ka mid tahay kuwa joogay maxaad qabatay marka
ibraahim now dhalinyarada horta siyaabo badan fara badan baa maaragta horta ugu faa'iidaysteen maaragta imaanshaha waddanka indonesia qaar way u suurtagashay inay tahriibaan qaarna maxaa la yidhaahdaa u n c r ta caawimaad ay siisay oo waxay aadeen waddanka canada iyo maraykan iyo qaar oo maaragta qaxootinimo ay ku baxay oo waddanka australia galay qaaraa canada aaday qaarna australia qaxootinimay ku yimaadeen adiga marka shaksiyan bal adiga xaaladaadii ka waran marka aniga shaksi ahaantayda xaaladayda waxay noqotay iniyo fikirkii igu jiray inaan soo tahriibo aan aado waddanka australia fikirka duwan baa maaragta igu dhashay marka maaragta xaaladda iyo waaqiciga magaalada aan arkay inaysan maaragta waddankii loo gudbi karin markaasa familka maaragta ii sheeg adiga soo laabashadaydii waxyaalo badan iyo siqabsi markaa dhacay oo anigana waddankii aan ku laaban waayey tala oo waxaan qaatay maaragta dhinaca familka ka imaaday oo ganacsi xaggan inaa ganacsi aan ka bilaabo oo xafiis aan ka furo oo isdiiwaangeliyo sharci inaan maaragta waddankan aan ku samayso importa iyo exporta inaan ka shaqeeyo ay noqotay adig waayahay marka ganacsigaagan muddadii aad bilowday ilaa hadda maxaa isbedelay marka maxaadse ka ganacsataa wallahi waxyaalo badan baa isbedelay marka ugu horreyso horta fikirkii igu jiray horta meeshuu ka baxay tahriibkii iyo qaxootigii horta waa ka maarmay alxamdulilah mada xigdana nin wax taro asigana wax qabsada un baa noqdayoo waxyaalaha hadda xaggan aan ka dhoofino waxaa ka mid a saliidda iyo dharka ay u badan yihiin mausaha iyo warqadahan airport waxyaalahaasaan dhoofinaa oo soomaaliya kenya u dirnaa marka adi nin noocaasaa noqday oo alxamdulilah xaggan aan iska joogaa marka lacagtii tahriibkii aad u qorshaysay dhinacan ganacsiga aad gashatay marka hadda waxaad aaminsan tahay marka tahriibka iyo qaxootinimadu dee waa waa wakhtigeeda lama joogo oo dhankan ganacsiga ka wanaagsan wallaahi qofkii fursad maaragta ay ka caawiso dhinaca maaragta ganacsiga wax gaaraya horta maba lahanba qaxootinima haddaa aabaxdid oo meel aad tegdid haddii kow inaad shaqaysid oo maaragta sharci aad qaaditid oo luuqada baritido waa iska rafaad laakiin familkaaga haddiiba maaragta ay ku caawin karaan oo wixiina markii hore adiga qof ku jiri jiray aad ahaan jirtay fikirkii lagu keenay fikir aad ku darto ganacsiga wax ka fiican ma lahan baa aaminsanahay ugu dambeyn maxamedow maxaad fariin u reebaysaa dhalinyaro hadda maskaxda ugu jirta inay soo tahriibaan wallaahi niyow kuwa hadda soo socda horta waxaa leeyahay qaxootinima faa'iida uu leeyahay horta ma lahanan dalkiina joogtiina iska shaqaysta familkiina iska dhexgala qof walba maaragta familkiisa dhaqdhaqaaq uu leeyahay oo maaragta inuu caawin karo isleeyahay ha hoos tago waxa weydiiyo shaqa ha weydiiyo shaqa abuur marka dalkiisa wax u dhaama ma lahan intuu tahriibi lahaa kuwa hadda soo tahriibay xaggan ila jooga ayagana waxaa leeyahay ilaahi ha u fududeeyo laakiin waxaan kula talin lahaa maaragta intay sii joogaan waxay shaqa ay qaban karaan inay qabtaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed salaad maxamed oo ka mid ah hadda ganacsatada dalka indoneesiya balse markii hore dalkaasi tahriib doonayey inuu uga sii baxo wuxuu u warramayay waryaha v o eda ibraahim cumar baafo markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii sugaanta aan soo qabto heestii bal kaalay ka saar waxaa ku luuqeynaya marwaan yare
socotaanka siisasayo xaraga sidan iyo masaarinishe safkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleedo waa sidata markaa socotaanka siisasayo xaraga sidan iyo masaarinishe safkii xural caynta saamimiya suleeqa kuleedo waa sidata wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylku surme balkaale ka saar cadaasaldhiirte sudkaagu lubigu sariira dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylka surme balkaale ka saar cadaasaldhiirte gulubigu sariira dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylka surme balkaale ka saar cadaasaldhiirte sudkaa gulubigu sariira dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylka surme balkaale ka saar cadaasaldhiirte waxbaa sawirkaaga ii suntayo sikinba sikin buu siyaagu noqdo naftaansa sabaaya baasawide sidee tahay maana saa ka dhahay waxbaa sawirkaaga ii suntayo sikinba sikin buu siyaagu noqdo naftaansa sabaaya baasawide sidee tahay maana saa ka dhahay inaan sababtaada sooruu jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeerubay warbaahi sugte iyaan subaxaad ku siibi karayn inaan sababtaada sooruu jaro ka saahiday oonta saxna akhay sagaal jeerubay warbaahi sugte iyaan subaxaad ku siibi karayn gulubigu sariira dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylka surne balkaale ka saar cadaasaldhiirte sudkaa gulubigu sariira dhigayo saxmo wadno hoosirada ka baxe wa kaa suryigii jacaylka surne balkaale ka saar cadaasaldhiirte gurigu sariir dhigayo wadnuhu sirada ka baxe wakaasugigi jahay kasune bakale kasa anaasaldhite sudkaagu lubigu sariir dhigayo wadnuhu sirada ka baxe wakaasugigi jahay kasune bakale kasa anaasaldhite
intaasaan ku dhaafna heestaasi bal kaalay ka saare uu ku luuqeeyo marwaan yare halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington urur dhallinyaro ah oo la baxay danwadaag ayaa iskuul ay wax ku bartaan dhallinyarada ka hirgeliyey deegaanka sherbi ee gobolka bari kaas oo ay qeyb ku kordhiyeen iskuul horey uga dhisnaa warbixintan waxaa boosaaso nooga soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ururka danwadaag oo ah urur ay ku midaysan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka iyo weliba dibaddiisa muddo dheerna ka shaqaynayay arrimaha bulshada si gaara horumarinta waxbarashada ayaa waxa ay sameeyeen in xarigga laga jiro dhismo lagu kordhiyey dugsiga sare ee alloore ee deegaanka sheerbi iyadoo sidoo kalena qallabeen ku sameeyey qaar ka mida iskuullada oo ay ku kordhiyeen kuraas iyo weliba miisas si ay wax ugu bartaan dhallinyarada mashruucan oo ka mid ah mashruucyada kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ubadka waxaa sidoo kale ah ka qayb qaatay bulshada deegaanka ugu horreyn waxaa xafladaasi ka hadlay mustafe abshir maxamed gudoomiyaha deegaanka sheerbi waxaana uu sheegay in tallaabadan ay tahay wax lagu farxo maadaama dhallinyaradan ay isxilqaameen ay ka qayb yihiin tayeynta waxbarashada ubadka laba kun iyo labaatankii baa waxaa noo timi qolada danwadaag oo aanu u gudbisanay baahiyaha ka dhiman maadaama iskoolkii adigu dhammaystiran yahay laakiin xafiisyadii iyo qalabkii iyo ay ka dhiman yihiin iyo qolo lagu siyaadinayo runtii baahidaan u gudbinay way ka jawaabeen lacagtii ay noo keeneenna waxaan ku dhammaystirnay intii ka dhamast intii ka dhinnayd iskoolka maadaama aan u diyaarinayno in dugsi hoose sare oo isku meela la kala qaado oo loo soo qaado dugsiga sare sekondariga waxaan leenahay ururka danwadaag berihiinni waad aragtaan maanta sahro cali boos iyo weliba ibraahim cabdiraxmaan cali oo ku hadlayay afka golaha ururka danwadaag ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay in lagu fara adeego dhismahan iyo weliba agabkan iskuulka iyagoo sidoo kalena dhallinyarada wax ku baranaya iskuulkaasi kula dardaarmay in waxbarashadooda ay ku dadaalaan
ama fidintiisa waxaan u malaynayaa intiina badan ama dadkii aan hore usoo wada shaqaynaynay danwadaag waxay u taagan tahay waa ay ka daragsan yihiin danwadaag waxay u taagan tahay tayeynta tacliinta weli waaan mashruucan waa mashruucii labiyo tobnaad oo danwadaag ay ka shaqaynayso saddex mashruuc qayri ah markii laga reebo inta kale waxay tahay tayeynta tacliinta tan waxay tahay tii ugu horreysay sheerbi oo aan ka qabanno meel laamiga saaran weligeen waxaanu ka shaqaynayna tan iyo maantii la aasaasay meel meesha aysan gawaaridu gaariwaha meesha la yidhaahdo aysan gawaarida gaarin aad bay farxad iigu tahay inaan maanta taaganahay iskuulkii aloobe ee sheerbi markii hore aan imaanayna waxay ahayd mar aan hadda ka horreysay xafadda xafadda ka horreysay aan u nimid in aan ku taakurayno kadawadaag ahaan cabashadii markaa nooga timid ee reer sheerbi maantana waxaan joognaa xarigjabkeedii waa ku ammaanaynaa waa ku bogaadinaynaa in ay kaalintoodii ka soo baxeen guddoonka iyo dhammaan reer sheerbi maanta iskuulkii aan u samaynayna extenshonka iyo qalabeynta iyo dayactirka mas-uuliyaddii aan saarnay inay ka soo baxaan aad baan ugu bogaadinay gudoomiyaha waxbarashada degmada waaciye qaasim qambi iyo weliba qaar ka mida odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in tallaabadan looga baahan yahay in dhallinyarada kale ay ku daydaan maadaama ururka danwadaag uu ka mid yahay ururada sida bilaashka isku xilqaama islamarkaana ka shaqeeya arrimaha bulshada mar labaadba danwadaag waa u mahad celeynaa waxaan leenahay danwadaag waa dad u baahan in lagu daydo xaqiiq waayo dad baan wax moodayna inay hay-ad yihiin ama dad muxuu ahaaye dhaqaalaha ay ka soo qaadan yihiin waa dad gobojoog ama aqoon-yahana oo soomaaliyeed oo reer puntland oo isu tegey oo meeshii ay siyaasad ama wax kale ama buuq ama belo ku mashquuli lahaayeen inay dadkooda horumaryaa ku mashquulay
salaan kadib sharaf weyn bay noo tahay galabta inaan kala soo qayb galno furitaanka dugsiga sare ee sheerbi oo aan awal dhammaystirnayn oo maantay aan u malaynayo inay u dhan yihiin dhammaan agabkiisii waxbarasho khayr allah siiya hay-adda danwadaag oo qayb weyn ka qaadatay iskuulkan qalabayntiisa iyo ballaarintiisa labadaba oo waxbarashadana qayb weyn ka qaadata oo aan aad ugu ammaanayo meelo badanoo ka mida gobolka waxay ka qabatay
aad bay noo farxad gelinaysaa maalintii hore oo la dhagax dhigayey dhismahan hadda la sameeyey aanu waa kala qayb galay maamulayaasha iyo qolada ka socotay xubnaha ka socotay danwadaag aad bay noo bogaadinayaan leannahu in badan baan anugu ka qayb galay meelo badan oo ay dhiseen oo karkaar ama qarlo ama tuulooyinka iyo inta ka gudubsanba waa la soconnay marka waana dhallinyaro ama waa dad isu tegey oo samafalayaal ah yuusuf maxamuud v o
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsanaysa reebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka lagu qaban doono waddanka qatar kulmada dhacay oo ah kuwo xiiso badan qaarkood ayaa waxaa ka mid ah kooxda central african republic waxay la ciyaartay kooxda cape verd waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay gooli gool gruubka e maali ayaa gooli waxba kaga adkaatay ruwanda halka gruubka f dalka masar uu gooli waxba diray xulka dalka angola gabon ayaa la ciyaartay xulka dalka libiya oo isla gruubka f laba gooli gool xulka dalka libiya ayaa ku awoodronaaday senegool waxay gruubka h labiyo ebra dirtay xulka dalka togo geni bisaw iyo geni oo wadadheeleyna gooli gool ayay gruubka ay ku kala tageen dhinaca iyo yurub waxaa kooxuhu ay isku arkeen luxemburg ayaa gruubka e waxay kula ciyaartay xulka dalka azerbaijan waxaana laba gooli gool ku adkaaday xulka luxemburg portugal portugal waxaa laba gooli gool uu kaga adkaaday kooxda kubadda cagta ireland ciiryahan cristian ronaldo ayaa labada gool ee xulka dalka portugiiska uu ku wadnoonaday u dhaliyey iyadoo xulka ireland ay gool ku hormareen hase yeeshee ronaldo sidoo kale rigore ayuu ka khasaariyey xulka dalkiisa gruubka d kazakhistan laba iyo labii ayay isla dhaafi waayeen ukraine halka franci bosnia hergezevinana gooli gool ay ku kala tageen ciidhan anto grisman oo dhowaan qaabmaahaan kooxdiisii hore ee atletico madrid dib ugu laabtay ayaa goolka bareejada xulka dalka faransiiska u dhaliyey kadib markii ciiryahan eden zeko uu goolka xulka dalkiisa bosnia and herzegavina uu u dhaliyey jasiirada four islands waxa ay afar gooli waxba guuldaro kala kulantay xulka israel halka moldova iyo austriana laba gooli waxba moldova ay guuldaro kala kulmeen latvia ayaa la ciyaartay xulka gibraltar saddex gooli gool xulka latvia ayaa ku wadnoonaday norway waxaay gool gool isla dhaaf waayeen xulka dalka hol turkiga ayaa labaiyo laba isla dhaaf waayeen montenegro halka malta iyo khibrusna saddex iyo waxba malta ay ku wadnoonaatay ruushka waxa ay barajo eber eber isla dhaaf waayeen croatia slovenia iyo slovakiana gooli gool ay ku kala tageen maanta kulmo kale ayaa dhici doona soud korea waxay la ciyaari doontaa ciraaq iiraan iyo syriya imaaraadka iyo lubnaan ayaa dheli doona jaban iyo cumaan australia iyo china sacuudi arabia waxay la ciyaari doontaa vietnam niger waxay la ciyaari doontaa burkina faso algeria iyo jibuuti ayaa dheli doonaa kenya waxay la ciyaari doontaa uganda halka namibia iyo congona ay wada dheli doonaan morocco iyo sudan ayaa sidoo kale wada ciyaari doona jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waxay la ciyaari doontaa tanzania madagaskar iyo benin ayaa wada ciyaari doona canada waxay la ciyaari doontaa honduras panama iyo costa rica ayaa wada ballansan mexico waxay la ciyaari doontaa jamaica el salvador iyo maraykanka ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhinacayo latin america bolivia iyo colombia ayaa wada dheeli doona ecuador waxay la ciyaari doontaa paraguay venezuela iyo argentina chile waxay la ciyaari doontaa brazil peruna waxay la ciyaari doontaa uruguay georgia waxay la ciyaari doontaa kosovo sweden waxay la dhiri doontaa spain italy waxay la ciyaari doontaa bulgaria lithuania iyo northern ireland ayaa sidoo kale wada ballansan czech republic iyo belarus ayaa wada ciyaari doona estonia iyo belgium halka andrea san marino ay wada ballansan yihiin hungary waxay la ciyaari doontaa england poland waxay la dhiri doontaa albania iceland iyo romania xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas haynoo joogto
markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii iskalaaji
koobta kugu xiray maanka ugu idhi iwada qaado naftanoo cid kala diiday keligaa kuwada siiyey koobta kugu xiray maanka ugu idhi iwada qaado naftanoo cid kala diiday keligaa kuwada siiyey kasba wayda maad yeelan kabadsiise been miidhan ruux kugu kasoonaatay rumi sheegi kari weyday kasba wayda maad yeelan kabadsiise been miidhan ruux kugu kasoonaatay runi sheegi kari weyday karaamada markaad laashay kaaftoomay wana maarmay kaa saaray maankii kor u hay jacaylka karaamada markaad laashay kaaftoomay wana maarmay kaa saaray maankii kor u hay jacaylkaaga anigoo ku koolkooshay kala baxay adduunkoo dhan weji karale mooyaane tagadiyo dhib mooyaane anigoo ku koolkooshay kala baxay adduunkoo dhan weji karale mooyaane kadadiyo dhib mooyaane
gabagabadii ayaan soo gaarnay dhinaca ciyaarahana kristiaano ronaldo ayaa jebiyey rikoorkii u yaallay cali daaci ee gool dhalinta xulalka caalamiga ah kadib markii uu dhaliyey gool cali daaci ayaa rikoorkan ku haystay gool ronaldo ayaana dhigay rikoor cusub idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa anigoo samakaab ayaa idinla socodsiinayay dabcan idaacadda dohornimo ayaa soo bilaabatay lixdii iyo barkii aroonnimo ee xiliga washington iyo toddobadii ama kowdii iyo barkii ee xilliga geeska africa dhegeystayaal idaacaddeenii waa naga intaa